halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
We have reached the moment when the world must see justice done. History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated its utter and complete failure to protect the people of Syria. Either way, the United States will respond.
taasi waxay ahayd niki heli safiirka maraykanka ee qaramada midoobay oo ku hanjabtay in maraykanku ka jawaabi doono weerarkii hubka kiimikada ahaa ee ka dhacay siiriya warbixin ayaanu idinka haynaa hay-adda u n h c r na waxay ku wargelisay qaxootiga xerada ifato inay ka guuraan xeradaasi waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan lagaga hadlayey iskaashiga wadamada geeska afrika ee dhanka ammaanka oo lagu qabtay jabuuti weeraradii yeman oo weli sii socda iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii cambaareeyay weerarkii kiimikada ahaa ee la sheegay inuu ka dhacay syriya isagoo sheegay inuu go-aano weyn ka gaari doono muddo saac ilaa iyo saacadood gudahooda oo ku saabsan sida maraykanku uga jawaabi lahaa trump ayaa wasiiradiisa ugu sheegay kulan ka dhacay aqalka cad in maraykanka uu sheegi doono cidda mas-uulka ka ah weerarkaasi haddii ay ahayd syriya ruushka iyo iiraan ama dhammaantooda wada jira goor horena xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka j mats ayaa sheegay in maraykanka uusan go-aamin doonin tallaabo militari oo ka dhan ah suuriya kadib marka uu trump twitter ku sheegay in laga shalaayi doono waxa uu ugu yeeray weerarkii kiimikada ee maskax la-aanta ahaa ee lagu qaaday xaafad ay gacanta ku hayaan mucaaradka oo ku dhow dimashiq oo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan qof maalintii sabtida
madaxweyne donald trump ayaa ugu yeeray weerarka lagu qaaday xafiiska qarankiisa shakhsi ahaaneed ee michael cohin inuu yahay ama ay tahay xaalad ceeb ah oo uu sidoo kalena yahay weerar lagu qaaday sida uu yidhi dalkeenna iyo xaqdarro weyn waa ugaarsi buuxaah ayuu madaxweynuhu yidhi markii uu bilowday kulan uu la yeeshay hogaamiye militari oo sare maalintii isniinta waxa uu yidhi muddo dheer ayaan sidan dhahaya waxaanan doonayay inaan hoos u dhigo waxaan qareenka gaarka ah siiyey in ka badan hal milyan oo bog oo dokumentiye ah waxay sii wadaan in ay horay u socdaan halkanna waxaan ka hadlaynaa syriya waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo halis ah anigana waxaa si joogto ay haysataa cadaawad oo socota muddo laba iyo toban bilood ayuu yidhi madaxweynuhu trump ayaa intaasi ku daray in markii uu shaqada ka eriyey madaxii hore ee f b i da james comy inuu sameeyey wax saxa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington xerada qaxootiga ee ifatu oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ayay dadka ka baxayaan kadib markii hay-adda u n c r ay ku wargelisay qaxootiga degan xeradaasi inay ka guuraan dadka degan xerada ifatu ayaa sheegay in xeradooda ay soo waa xerada ifo in xeradooda ay soo gaareen dad badan oo kasoo guura xerada ifo laba kuwaasoo dulsaar ku ah qoysas halkaasii degan nuur xuseen sahal balaag oo ka mida qaxootiga degan ifo ayaa caashe ibraahim aadan caashicuud uga waramay xaaladda ifo two iyo sidoo kale sida dadkaasi ay u saameeyeen roobabka da-ay xeradaasi
intii muddo ahaydba decembar bay bilaabeen waa laga guurayaa oy dadka u sheegeen oy ogeysiis bixiyeen dadku wudhaga adkaystay waxay xoog saareen marka hore repartration dad badan baabta repartration ka aaday oo in dib loo celiyo ogolaado si iskooda haa markii wad badan oo ayna jeclayn iyo wax badan oo muxuu ahaa dadka qaadan karin loo sheegay wax badan baa calaa iyo xaal sidaas dadka repartration ku aaday dadka markay boqolkii labaatan ku dhawaad baa baxda oo repartration aaday wixii soo haray sidooday u deganaayeen kadib bishii december ilaa iyo january intaa haddana notice ogeysiis baa waxaa lagu siinayay in xerada la xirayo dadka kadib waxaa bilowday waxaa la wixii hay-adaha ee shaqaynahayay sida hay-adihii caafimaadka wixii kale taakurada gaarka bixinayay wixiibaa way ka xirtona way ka guureen sanadka cusub markuu galay saddex shay baa ugu weecay hay-adood baa meesha rasmi ugu soo haray wixii kaloo dhan way ka tageen iyo caafimaadka qoladan w d oo raashinka bixinaysay iyo waxaa kusoo haray u n ka oo wax yar oo maamulka ay ka joogaan soddon hay-adood ka badan baa joogtay wixii hore ka horreeyey sanadkii laba kun iyo toddoba iyo tobanka u n kayna hoos imaanaya intooda badan waxaad carabka ku dhufatay balaag in dadka qaxootiga ah ee dalbada inay si iskooda loo celiyo oo dalkii dib loogu celiyo in waxyaaba aysan jeclaysan lagula hadla ama loo sheego waxyaabahaasi maxay yihiin waxaa kamid ah masalan in w s d ay raashinka ka goyn tusaalena waa lagu sameeyey oo raashinka meeshii awel qofka laga siinayay lix kiilo hadda waxaa laga dhigay saddex kiilo midda kale raashinka awel shan iyo tobankii beriba mar baa la qaadanayay bishiiba mar baa laga dhigay haddana laba kun iyo shan iyo tobanka wixii ka dambeeyey marka meesha waaba lagu noolaan waaye sida cad a wixii la bixinayay oo maxaan ku raha boqol kiilo konton la dhimay waxyaabihii kale ee kaalmaatiga ah la helayay oo iyagana meesha ka baxay marka xeradaasi hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan u n h c r markii horeba duruuf baa loo furay marka duruufihii loo furay iyo baahidii loo furaa dhammaatay miyay leeyihiin maxaa xiritaankeeda lagu sheegaya iyagu waxay leeyihiin xeradan dadki dad badan baa ka guri waa la xerayaabay iyaga dadka hadda u sheegeen laakiin iyadoo tii ay jirtay ee dadkuna sidaa xaalkiisa u ahaa hadda roob baa da-ay dadkana boqolkiiba afartan iyo shan meeshii bay ku harsan yihiin isbitaalki waa laga soo raray oo isbitaal ma haystaan dadku roobki wuu ku da-ayaa guryihii ay deganayeen ka guuraa la yidhi iyo guryo kale ee fawan ladinku siin baa la yidhi dadki marka waxaa isugu darmay meesha isbitaal ma leh wax kaloo hay-ado wax caawin ma laha dhibaato foolxun baa hadda ka jirta oo biyihii iyo waxaa isdhex siyaacsan dadkii oo kasoo guriy guryihii kasoo dumiyey ee laga soo dumiyey oon gurigoodii horena joogin kii dambena aan loo dhisin waxay sameeyeen u n ka guri diga jingada baa laamiyeri aha la siiyey laamiyerigi sideed gees sideed geed ama laba iyo toban geed baa loo taagay jingadii baa la taagay hoostay ka banaan tahay wax guud dadadki ay dhabiyihii roobka ka galaanna maaha ka celinna ma ahan oo kor wuu ka taagay laakiin dabal yar hadday timaad dadki hufadi baa ku dhufanayso waxaa la yidhi xaryaha labada xerab qaxooti ee ifoodii hore ee ifo one ifo kow ahayd iyo dhagaxley midaas rabtaan aadaa lagu yiri wayna lugeynayaan dadka waxdarkii dadkii oo isdaba taagan oo layn ku jiro oo qaar usii lugeynaya dhinaca dhagaxley oo qaar usoo lugeynaya dhinaca ifo dhagaxley marka waxay u jirtaa markii ifo ifo laba la dhaho saddex kilomitr ilaa iyo saddex kilomitr iyo bar bay u jirtaa waadau dhibaato ku dhacday oo meel ay kale ciisadaan aan haynin sidaa ayaga haddana roob baa ka da-ay xeryaha roob laxaadlaha ka da-ay saddex cashe u dambeysay biyihii baa meelay u jeedaan meelay ka jeedaan aan la garanayno hadda isuma gudbi karaan wax gaari ah
kaasi waxa uu ahaa nuur xuseen sahal balaag oo ka mida qaxootiga degan ifo oo u warramaya caasho ibraahim aadan caasho cuud
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastoon naga maqlaysaan waxaa magaalada jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen midowda dalalka geeska afrika ee la baxay samatalis waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada jabuuti ee dalka jabuuti magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey maalintii shalay shirka kooxda samatalis ee ka kooban dalalka degmadan geeska afrika iyo bariga afrikaba ee xidhiidhka la dagaalanka argagixisada gudoomiyaha maxkamadda sare somalilan aadan xaaji cali ayaa ii sheegay wuxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore horta netwegan samatalis labadii kun iyo shan iyo tobankii baa la aasaaso annagu dadkii aasaasay baan ka mid ahayn waxaasoo dal isugu yimaadeen marka laysu yimaado waxaa layska war haystaa maxaa dhacay laakiin inta u dhaxaysa shirarka kala duwan waxaa jira shaqooyin la qabto wadamadu way isbooqdaan labalaba waxbay kala bartaan xogta la isweydaarsadaa wadan waliba kakale waxbuu dheeryahay shirarkan oo kale markii la iskugu yimaado xogtii waa la ysdhaafsanayaa waa la ysla socdaa haddana waxaa la moodaa meelahaas xasilooni la-aantu ay ka jirto inaanay waxba ku soo biirin taasoo kale maxaa lagu macnayn karaa horta waa runtaayoo caalamka oo dhan way ka jirtaa maaha un gobolkan hon geeska africa ama bariga africa maaha imika west africa afrikada galbeed ayaabay naga daroon adiga arkay imika booko xaraam dee iskuulla dhanbay boqolaal ka dareersanayaan hablaha marka waxay ku xidhantahay wadan waliba siduu horta isagu wixiisa u qabsado ila cid waxba kuu qaban mayse inkastoona anigu arrimaha securitiga xa aanan qaabilsanayn laakiin xagga garsoorka dee waynu soo galaa securitiga hayadii amniga iyo xoo dhan xog baanu hayna waanu ognahay wadanku waa inuu marka hore wax qabsado isku tashado isagu gudihiisa ishagaajiyo nidaamkiisa wanaajiyo markaasaa dunida kalena wax ku biirin kartaa waxna ka faa'idaysanaysaa marka mushkilada horta taagan waa taa laakiin guud ahaanba qulqulatooyinku intaana way socdaanoo waxbaa laga qabtaa iyaguna way socdaan caalamkao dhan baan aynu kala midna adiga arkay de imika yurub meel walba marba waxbaa ka dhaca mar dembiilayaalbaa socda marba sheekaa socota marka wax innaga inoo gaari ma jiro wadamada qaarna imika de colaado toosaaba ka socda yamanoo kale iyo iyo wixii la mida laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeye in la iskaashado taliyaha qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliiska Djibouti Colonel Cilmi Daahir Migel Cilmi Jees ayaa iga waramay waxa ku cusub sanadkan shirkan kooxda Somatalis ururkani Somatalis wuxuu ku koobnaa Somaliland, Puntland, Ethiopia iyo Djibouti hadda waxaa ku soo biirtay Kenya in Somali South oo maxaa ku dhahday in Muqdisho iyo uganda oo dalnavenir iyaduna inay ka dambe ka soo qayb gasha la filayo kolkaa waxaa horumar weyn ayuu gaadhay maadaama uu afar dowladood ahaa uu hadda sideed sii socdo kadibna la filayo in tanzania iyaduna ay ku soo biirto waa kan wadatashi baad leedihiin dalalka degmadan geeska africa xogta waad isweydaarsataan iyo wixii macluumaada ee lagula dagaalamaya argagixisada haddana way socdaan u qaraxyadii qaar ka mid a dalalka degmadan geeska africa oo xasilooni la-aan baa ka jirta ma waxaa lays odhan karaa xidhiidhkiinan iyo wada shaqayntiinan ayaa mid sal fuduud ku fadhida may walaahi lama odhan karo waayo horta qaraxyadu dalalka kuma wala koobna laba meelood ayay dhibtu ku badan tahay meel waa sekteerka somaali suud suud soomaaliya waxyaabaha ay al-shabaab iyo qaraxyadu ka dhacayna waxyaabayihiin la wada garanayo la odhani karo habka aan u shaqayna annaku iyo habka ay qaraxyadu u dhacayaan waa wax isweydaarsan oo waxaa ka dhacaya soomaaliya gudaheyga inay tahay wax ka jira dalka gudihiisa dhib dalka gudihiisa ka jirta inay qaraxyadaasina ka faa'iidaysanayaan qaybta labaad dalka labaad ee qaraxyadu ay soo raacaan waa kenya kenya oo iyaduna hadda timiday oo leh bal wixii aad igala qaban kartiin ayaan rabaa inaad inaguna nala shaqaysaan oon isu kin xidhno in aan la dagaalami karna ragga oon ka hortegi karno insha allah wala shaqayntaana waxbaa u biiri doona mas-uulka u hadlay puntland ee v o eda waraysiga siiyey ayaa iga codsaday inaan magaciisa la shaacin isagoo ii sheegay in halis uu geli karo ammaankiisu wuxuuna iigu warramay sidan khaasatan samatalis waxaa loo sameeyaa waxay tahay inagu wada shaqayntii maadaama aysan lahayn xuduudo ay tallaabayaan dembiyadiina ay sii soconayaan tusaale ahaan markuu puntland ninku wax ka soo basho dee de ninkani waa fikradda uu aaminsan yahay somalilandna waa kasii bi'inahayaa etoobiyana waa kasii bi'ina puntland waxaa la ogayay beryahan dambe farabaan bay ku hayaan qolyahan argagixisadu marka kulamadan oo kale miyaad iska imanaysaan uun ka qayb qaadanaysaan mise wax wanaagsan baad kala tagtaan oo dalkii inaad ku dabaqi kartaan amba halkii aad ka timaadeen ka sukow puntland ururkanay member ka tahay puntland weligeed si goonihi ayay raggan ula diriraysay ama mawjada uga hortegaysay iyadoo kaashanaysa wada shaqaynta ka dhaxaysa shacbiga iyo hay-adaha maxaa yeelay amniga guud ahaan shacbigu isagaa ku nool amnigu waa muhiim wada shaqaynta dhinacaasa puntland tusaale ahaan buuraha galgala iyo waxay degan yihiin mataqaanaa dhinacan bariga calmadow eriyada qandala puntland waa ay la dirirtaa si kastaba hadday noqon lahayd mataqaana dabagalkoodii raadintoodii rabadan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dhowrkii sana ee ugu dambeeya waxaa jaaliyadda soomaalida ee kasoo jeeda waa jaaliyadaha kasoo jeeda bariga afrika ee ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota soo food saarayay caqabado dhanka guryaha ah kuwaasoo salka ku hayay qiimaha lagu kireeyo guryaha oo aada sare ugu kacay iyo hirgelinta guryo cusub oo aan lahayn qolal ku filan qoysaska soomaalida iyo kuwa bariga afrika oo caruur badan wata hirgelinta dhismayaashan ayaa jaaliyadu waxay walaac weyn ka muujiyeen iyagoo u arkay in hanaanka cusub ee guryeynta magaalada uu yahay qorshe loogu talagalay in iyaga looga barakiciyo deegaanada ay ku nool yihiin haddaba kulan lagaga hadlayay sidii caqabadahaasi guryaha wax looga qaban lahaa ayaa waxaa magaalada minneabolis ku yeeshay maamulka magaalada oo horkacaya duqa magaalada minneabolis iyo xubno ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida wariyaha v o e da ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay asad khaliif cali weyd oo ah madaxa hay-adda new american development center oo shirkaasi martigelisay
ujeeddada shirkan maanta aanu qabanay kulanka laisugu yimid horta waxaa isu yimid sidhi govermentkii sida meyarkii gudoomiyihii degmada gudoomiye xaafidadii degmada hay-adihii mataqaanaa guryaha iyo horumarinta bulshada ka shaqeyn jiray iyo communitigii soomaalida hadday noqon lahayd odayaashii haweenkii aqoonyahankii ganacsatadii ujeedadan waxaa weeyaan in laga hadlo dhibaatada dadka soomaalida ama east afrikaanka ka haysta dhinaca guryaha iyo dhinaca mataqaanay horumarinta dhaqaalahaba
waa maxay marka dhibaatada aad aragteen ee haysata ee bulshada kasoo jeeda bariga afrika ee weliba dhanka guryaha ka haysata ee aad isugu yeerteen duqa magaalada iyo dadka arrimaha ka shaqeeya inay halkan isugu yimaadaan waa maxay dhibku
su-aal aad u fiican weye dhibka ugu weyn waxa weeyaan inagu runtii waxaanu nimid wadan ka duwan waddankaen ku noolayn hadday noqoto dhinaca loo noolyahay si kasta markii loo eego waxaynu leenahay caruur aad u fara badan baynu dhallaa faamiladeennu lix shan toddoba sideed ciyaaraynu leenahay waddankana laba iyo saddex bay leeyihiin marka guryaha la degayey ee lagu noolaanayey umahay dadkeennu ma ay haystaan wax baahidoodii guryo ee qoyska ku filaan lahaa wax kaafiya ma haystaan waxaad arkaysaa guryaha la dhisayaa waa laba qol hadday u bataan waa saddex qol ama hal qol inaguna halkii qoys baa wuxuu leeyahay toddoba iyo sideed iyo sagaal ciyaal ah marka waxaanu kala hadlaynaa sidhiga nimanka mataqaanay madaxda magaalada ah iyo dadka kale hay-adaha kale ee ku shuqulle arrimahan guriyeynta in ay qorshahooda iyo balaankooda sidhi balaankooda ay ku daraan in dadka east afrikaankihii baahidooda la kafeeyo oo lagu daro balaanka sidhiga qorshaha sidhiga lagu daro oo guryaha la dhisayo mustaqbalka ama haddaba gacanta lagu hayo laga dhigo guryo familada sayskoodu ballaadhan yahay ku noolaan karaan dabcan waxaa hadda aad u soo baxaysa ee magaalada minneabolis inay ka mid tahay magaalooyinka kobcooda dhaqaalu aad u korayo meelo fara badan oo dadka jaaliyadda soomaalidu ay ku noolaayeen ama kuwa kasoo jeed bariga afrikana guryo cusub baa laga dhisay oo aad u ballaaran waxaanan ka warhayaa in dadkii deegaanada ku noolaa ay hadda ka baxayaan iyadoo loo aanaynayo guryahan oo sidaad sheegtay aan ku filnayn dhisma ahaan dadkii iyo weliba lacagtooda qaali ah marka waxyaabaad ka dalbanaysaan maamulka dowladda ee magaalada minneabolis maxay waxyaabahaanu ka dalbannay waxaa ka mid ah in kow sidhiga minneabolis qorshaheeda iyo balaanka guryaheeda ama guryaha mataqaanaa dadka shaqaysta ama waddanka ku cusub immigrantga sideenoo kaleete marka la dhisayo ama in la dhisaba ay noqoto go'aanka iyo qorshaha lagu dhisay qayb lanaga geliyo inaynu qayb ka noqonno decisionka marka la samaynayo aynu input ku yeelano oo mataqaanay aynu mataqaanay aynu qayb ka noqonno qorshihii hore ee lagu bilaabayey in sidhigu waxa wixii development ama horumarin ama hadday noqoto dhaqaale iyo maalgashi ay samaynayaan in dadkeenna communitigeena soomaalida ama east afrikaanka inay qayb ka noqdaan arrinta ayada oo runtii mataqaanaa ilgooniya lagu eego communitiyada kale inaga soo horreeyey sida mataqaanaay irishka oo kale juwishka oo kale dadkii waa hore boqol sano toddobaatan sano ka hor waddanka yimid waxyaabaha ay ku horumareen waxaa ka mid ahaa inay sheegtaan baahidooda oo aynan la gabanin oo ay dhahaan waxaanan u baahannahay communitygeena waxaan kuma fiicna innagana tii baa laynaga rabaa inaynu samayno midnimadeena ilaalino waxaan markaa laynaga rabaa in codkeenna uusan noqonin wax uun dee iska free ah ee uu noqdo waxaynu kula xisaabtanno iyagu marka aad la hadasheen marka oo qolada maamulka aad la hadasheen codsigiinna ama baahideenna maxay yidhahdeen waan ka qabanayna markii aanu la hadalnay runtii waxay dhaheen waanu idin dhegaysanaynaa waxaan rabnaa inaanu communitiga dhegaysanno aanu mataqaanay baahidiina dhegaysanno markii la dhegaysta kabacdi way isku noqonayaan waxay go-aankay marka ay say u arkaan bay inala soo sheergarayn doonaan oo inala qaybsan doonaan marka iyada abaynu markaa ayay go-aan loo dhan yahay la wada gaari doonaa
kaasi waxa uu ahaa asad khaliif cali weyd oo ah madax hay-adda new american development center oo martigeliyey shir lagaga hadlaya caqabadaha qowmiyadaha bariga afrika ka haysta guryaha gobolka minnesota waryaheena maxamuud mascade ayuu u waramayay
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dad rayid ah ayaa ku dhintay duqaymo horleh oo ka dhacaya dalka yemen oo ay xilligan ay ka taagan tahay xaalad bani-aadminimo oo laga dayrinayo warbixin ku saabsan weeraradii u dambeeyey ee ka dhacay yemen waxaa qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni lix iyo toban qof oo rayid ah ayaa geeriyooday dalka yemen kadib markii diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen qaybo ka mid ah dalkaasi wararka laga helayo dalka yemen ayaa sheegaya saddex iyo toban qof oo rayd ah inay geeriyoodeen ka gadaal markii isbahaysiga uu sacuudiga uu horkacayo uu duqeeyey gobolka ticiisa bartamaha dalkaasi yemen warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijinaysa saddex iyo tobanka qof ee dhintay inay ka tirsanaayeen hal qoysa kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga si qalad ah ay u duqeeyeen guriga qoyskaasi oo ku yaala tuulo hoos tagta magaalada salwa ee gobolka ticiisa qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka yemen ayaa tiifiyada maxalliga iyo baraha bulshada la wadaagay muuqaalo video ah oo ay ka muuqdaan dadka ku geeriyooday duqaynta ay geyseen diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudiga horkacayo dhinaca kale wararka laga helayo dalka yemen ayaa xaqiijinaya geerida saddex qof oo rayd ah iyo toddoba qof oo dhaawac ah kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen bartamaha magaalada sacda ee dalkaasi magaalada sacda ayaa ah meel xarun u ah kooxda xuutiyiinta shiicada ahi waxaana beryihii ugu dambeeyey ka socday iska hor imaadyo xoogan oo u dhexeeyey labada dhinac ciidamada isbahaysiga ee sacuudi arabiya ay horkacayso ayaa isku dayayey maalmihii ugu dambeeyey inay go'doon geliyaan magaaladaasi oo la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay hogaamiyaha xuutiyiinta cabdalmaalig al xuuti ilaa iyo hadda isbahaysiga dowladaha sunniga kama aysan hadlin waxyeelada ay geyseen duqaymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi yemen arrimahan ayaa imaanaya xili saddexda bishan aynu ku jirno ay geeriyoodeen laba iyo toban qof oo rayd ah kadib markii isbahaysiga ka soo horjeeda xuutiyiinta ay duqeeyeen magaalada xudaydiya ee galbeedka dalkaasi diyaaradaha isbahaysiga sunniga ayaa dhowr mar si qalad ah u duqeeyey goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ahi taasoo sababtay geerida ama dhaawac boqolaal ka mid ah dadka reer yemen mas-uuliyiinta isbahaysiga ayaa dhowr mar sheegay inay samaynayaan baaritaano la xiriira waxyeelada soo gaartay dadkaasi rayidka ahi hay-adaha xuquuqda aadamaha ee carabta iyo kuwa caalamiga ah ayaa dhowr mar ka digay dirirta ka socota dalka yemen oo waxyeelada ugu badan ay soo gaarto dadka rayidka ahi dagaalka ka socda dalka yemen oo toddoba sano jirsaday ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda uu madaxweynaheedu dibadjoogga uu yahay ee cabdirabbi mansuur ah oo taageero ka helaya dowladaha sunniga iyo maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ahi oo taageero ka helaysa dowladda iiraan xuseen saxnuuni v o a qahira
mar kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan safiirka maraykanka ee qaramada midoobay niki heli ayaa ka digtay shalay oo isniin ahayd in cadaaladda la fulin doono iyada oo la eegayo dadkii ku waxyeeloobay hubkii kiimikada ahaa ee syriya hadalkeeda ayaa yimid kadib weerar loo adeegsaday hub kiimika ah maalintii sabtida weerarkan ayaa ka dhacay degmada layidhahda duuma ee ku taalla bariga quuta oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka dalka syriya madaxweyne trump ayaa goor sii horreysana sheegay inuu go-aan culus qaadan doono warbixintan waxaa qaramada midoobay kasoo dirtay wariyaha v o eda margaret bashiir waxa ay noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan ninki heli ayaa ka digtay in maraykanka ay ka go-an tahay inay arkaan dilaaga naxariista daran ee hubka kiimikada u isticmaalay dadka rayidka ee reer syriya in lala xisaabtamo We have reached the moment when the world must see justice done. History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated waxaanu gaarnay wakhti ay tahay in dunidu aragto cadaaladda oo la fuliyey taariikhda ayaa kaydin doonta haddii qaramada midoobay ay gutaan waajibaadkooda ama in ay guud ahaan guuldaraystaan si ay u difaacaan dadka reer siiriya dhan walbaba maraykanku waa ay jawaabi doonaan uma aysan sheegin golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay noqonayso jawaabta maraykanka nikki heli balse goor sii horreysa ayaa xogayaha difaaca waxa uu sheegay in aysan meesha ka marnayn tallaabo militari oo lagaga jawaabo weerarkaasi looga shakisan yahay in loo isticmaalay hubka kiimikadaha oo ay ku dhinteen afartan qof sabtidii maraykanka oo ay soo raacaan britain iyo france ayaa ku eedeeyay ciidamada daacadda u ah madaxweyne bashaar al asad in ay weerarkaasi iyagu ka dambeeyeen safiirka ruushka vasilin napensia ayaa sheegay in moscow ay u dirto baarayaal gaar ah oo ka socda dalkeeda inay tagaan meesha uu weerarkaasi ka dhacay waxaana uu sheegay iyadoo laga turjumayey I call upon those who will speak against me slandering the regime to proceed from the premise that there waxaan ugu baaqayaa kuwan iga soo horjeeda ee aflagaadeynaya maamulka inay ku sii socdaan in aanan markhaati loo haynin inuusan jirin weerar hubka kiimikada ah safiirka ruushka ee qaramada midoobe ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha kadib kulankaasi inuu ka walaacsan yahay in maraykanku ay doonayaan inay qaadaan tallaabo militari taasoo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad khatar u ah
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay wariyaha v o a margaret bashiir kasoo dirtay magaalada new york falastiin maxaa noo xiga markana waa dhinacii heesaha caasho ee banxariistii jannaha ka waraabiyey maxamed suleymaan tubaac iyo heestii riyo
iyo codka maxamed suleymaan tubeec allah u naxariista ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno aniga falastiin iyo bashiir abikar waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.